halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka kow iyo soddonka mitirban efyimada magaalooyinka geeska africa qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado labaatanka bisha ogost sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay kow iyo tobankii iyo barkii caweysanimo idaacaddeenana waxaa wadilida kugu soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno inta ay la eg tahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mida etoobiya ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta ah
waxa uu yidhi waxay ila tahay isas waxay u aragtaa etoobiya fursad waxaan ognahay ayuu yidhi in ururku ay doonayeen inay isku ballaadhiyaan afrika si weyn
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada oo dadaal ugu jira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada ee soo noqnoqda waa hooyooyin isu tegey qaarkood caruur baa ka dhinta ayagaba waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan iska soo nonoqday oo micnaha dhibaatooyin badan u geystay hooyooyin badanaa ka shiro meelo badan bay tageen
warbixin aan ku eegayno dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee bani'aadnimada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada burkina faso ayaa sheegay maleeshiya aan la garanayn inay dileen ugu yaraan toban askari qaar kale oo badanna ay dhaawaceen kadib markii ay ku weerareen cutub ciidan waqooyiga burkina faso burkina faso ayaa waxaa sanadkan saameeyey weerarada kooxaha islaamiyiinta oo ciidamada qalabka sida ay awoodi waayeen inay xakameeyaan boqolaal rayad ah ayaa dhintay in ka badan boqol iyo konton kunna way qaxeen iyadoo saameynta kooxaha argixisada ah ee xiriirka laleh alqaacida ay ku fiday gobolka saaxil weerarka shalay ayaa waxa uu ka dhacay gobolka suum sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada laakiin aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer
madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa isniintii shalay ka soo muuqday maxkamadda isagoo wajahaya eedo dhinaca musuqa ah afar bilood kadib markii militariga dalkaasi ay xukunka xoog uga rideen bashiir oo dalkaasi soo xukumayay muddo soddon sannadood ah ayaa ku eedeysan inuu si sharci darro ah u haystay lacag qalaad iyo inuu hadiyado ku helay si sharci darro ah sida uu sheegay damibaare maxkamadda ka hor hadlay al-bashiir ayaa u sheegay baarayaasha in malaayiin doolar oo kaasha uu ka helay dalka boqortooyada sacuudiga qaar badan oo ka mid a dadka ku nool magaalada khartuum ayaan la dhicin maxkamadeynta al-bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filnayn oo soo dahday maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c ayaa ku eedeysay al-bashiir dembiyo dagaal kuwo ka dhanah bani'aadnimada iyo xasuuq uu ka geystay gobolka daarfuur bishii mey ayaa sidoo kale bashiir lagu eedeeyey inuu rabshado kiciyey kuwa oo lagu dilay dad mudaharaadayey oo ka soo horjeestay xukunkiisa al-bashiir oo shan iyo todobaatan sano jira ayaa ku labisnaa khamiis cad wuxuuna daawanayey maxkamadeyntiisa isagoo ku jiray meel lagu xayndaabay maxkamadda dhexdeeda mid ka mid a qariinada difaacaya al-bashiir oo la yidhaahdo axmed ibraahim al taahir ayaa u sheegay v o eda inuu ku kalsoon yahay in madaxweynihii hore uu ku adkaan doono eedahan la xiriira musuq maasuqa halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal idaacadda haruurnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo maxamed colaad xasan ah aan ku bilowna ee muddo ka badan sanad waxaa ethoobiya ka jiray xasiloona darre inteeda badan ku salaysnayd dagaallo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan haddaba intayay la eg tahay in xasiloona darrada ka jirta meelo ka mida ethoobiya ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta ah haruun macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyey
maleeshiyaadka daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda amxaariga taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka etoobiya hadalka daacish ayaa ku jira cajalad saddex daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageero daacish kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta isas muuqaaladan ayaa baahiyey mid ka mid ah nashiidooyinka daacish oo lagu turjumay afka amxaariga waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda amxaariga oo ah mid ka mida labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka etoobiya matt briden oo ah falanqeeyo ku sugan gobolka geeska afrika kana tirsan sahan research wuxuu aaminsan yahay in daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta etoobiya iyagoo ka faa'iidaysanaya xasilooni darrada qowmiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika waxa uu yidhi waxay ila tahay isas waxay u aragtaa etoobiya fursad waxaan ognahay ayuu yidhi in ururku ay doonayeen inay isku ballaadhiyaan afrika si weyn inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal waxa uu sheegay matt briden in laga yaabo in qalalaasaha etoobiya uu ka sii daro inkastoo isbeddello siyaasadeed uu sameeyey ra'iisul wasaare abiy axmed isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda eritereya waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya waxaa caadi ah in kooxaha xagjiirka ah ay isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan waxaan aaminsanahay ayuu yidhi in isas ay isku dayeyso dhammaan tallaabooyinkaasi cajaladaha isas ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga daacish ee geeska afrika garabka daacish waxa uu soomaaliya ka soo baxay bishii oktoobar labada kun iyo shan iyo tobanka markaasi oo hogaamiyahooda cabdulqaadir muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha daacish abubakar albakdaadi ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka bari ee waqooyi bari soomaaliya waxay sidoo kale weeraro ka geysteen muqdisho iyo agagaarkeeda khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka etoobiya bishii disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii garabka daacish ee soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan daacish oo u dhashay etoobiya oo ku hadlayay luqadda amxaariga laguna magacaabay abusubayr alxabash ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi daacish sannadkanna waxay daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay abusubayr alxabash hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu u dhintay nin hore uga tirsanaa daacish oo la hadla idaacadda v o a waxa uu sheegay in kooxda daacish ay ku jiraan ilaa siddeed qof oo u dhashay dalka etoobiya oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa saddex boqol ugu dambayn xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay v o a inay ka jawaabaan hadalka daacish
haruun macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey halkaad nagala socotaana waa v o a washington
shalay waxaa dunida lagu xusay maalinta gargaarka bini'aadminimada caalamka uu sannad walba sagaal iyo tobanka bishan agosto la xuso maalintaa ayaa si gaar ah loogu xusuustaa howlaha nafadbaadinta ee hayaan kumanaanka ragga iyo dumarka gargaarka ka shaqeeya ee naftooda halis u geliya si naf kaleeta ay u badbaadiyaan gaar ahaana kumanaanka kunee qof ee saboolka ah ee ku nool goobaha colaadaha oo ay soomaaliya ka mid tahay werigeena maxamed colaad xasan oo ila daadihinaya idaacadda ayaa warbixintan nooga diyaariy qaramada midoobey ayaa sheegtay in dumarku ay afartan boqolkiiba ka yihiin shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya dunida oo dhan waxay sheegtay in dumarkan oo tiradooda lagu sheegay laba boqol iyo konton kun ay ka shaqeeyaan howlaha gargaarka gaar ahaan goobaha colaadaha sida syriya yemen suudaanta koonfureed soomaaliya iyo meelo kale batricia dansi waa agaasimaha afrika ee hay-adda laankeyrtaas waxay u sheegtay v o eda in ragga iyo dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay sidaa u sameeyaan si ay culayska uga qaadaan dadka u baahan gargaarkooda waxay tiri marka aad ka shaqaynayso shaqadan kama fakaraysid nolosha ee waxaad ka fakaraysaa waxa aad u qaban karto kuwa kuu baahan iyo sida aad u horumarin karto noloshooda gaar ahaan dadka ku jira xaalad ka fool xun wax kasta oo aad abid qiyaasi kartay tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in shaqada gargaarka ay noqonayso mid halista badan ee ku xeeran ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa tan iyo sannadkii labada kun iyo saddexdii ayay qaramada midoobey soo warisay in inka badan afar kun iyo shan boqol oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka ay isugu jireen kuwo la dilay qaarkood la dhaawacay kuwo la xabisay kuwo kalena weerar iyo qafaalasho loo geystay iyagoo shaqadooda ku jira warbixintaasi qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday in dumarka gargaarka ka shaqeeya gaar ahaan ay halis xooggan ugu jiraan dhac loo geysto iyo in la kuufsado ama gacanka hadal kale lagula kaco danzi waxay leedahay sannadkii tegay ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka laba haweena oo umulisayaal ah oo la shaqaynayay hay-adda i c r c in lagu dilay waqooyiga nigeria waxay sheegtay haweeney kale oo howlaha caafimaadka ka shaqaynaysay iyo saaxiibadeed lagu afduubtay soomaaliya halka haweeney kalena lagu qafaashay syriya waxay sheegtay inay muhiim tahay inay jiraan haween gargaarka bani'aadnimo ka shaqeeya oo meelaha looga baahan yahay taga sababtoo ah bay tiri waxay qabaan aragti ka duwan tan ragga gaar ahaan marka ay timaado arrimaha haweenka waxay sheegtay in dumarku ay ka koobmaan in ka badan kala bar shucuubta meelaha ay mushkiladaha ka ogan yihiin dunida oo dhan waxay tiri danzi waxay noo ogolaanaysaa inaan la hadalno qayb ka mida bulshada oo duruuftooda ay mararka qaar qarsoon tahay oo aan awoodin inay la hadlaan shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka dumarka ayaa badana la hadla dumar kale ayay tiri garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa shalay lagu qabtay munaasabad la xidhiirta maalinta gargaarka ama bani'aadnimada caalamiga ah gaar ahaan tan soomaaliya taasoo xoogga lagu saaray doorka dumarka soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya caasho cusmaan ugaas caasho shaacuur oo muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha gargaarka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu maamuusayay dumarka soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya maama amine xaaji cilmi oo iyada muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bani'aadnimada madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo carruurta soomaalida oo v o eda u warramaysay ayaa ka hadlaysa waxa ay ku mutaysteen abaalmarintan waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kastoo tallaabo kastoo qofka haweenkaa uu qaadaa maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadno wax tarayso wadnahoodanimo ku shaqaynayso haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenkii ku dhex jiray muddada dheer hayso hawshaas ku dhex jiray in lagu xusoo lagu muunadeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen adduunkuna uu leeyahay haweenka haweenka soomaaliyeed gaar kumaana haweenka adduunkao dhan uu leeyahay waa idiin jeednaa waxa aad qabanaysaanna maxay waa wax bulshaduna ka taraayo waxaan jawaabta idinkaga dhignay in laydinku weyneeyo intii dhimatana loogu maxayste loogu xuso inta noolna lagu muuradeeyo saasa macnahee uu ku jiraa ay tahay sanadkii labada kun iyo sideeddii ayaa fadhigii golaha guud ee qaramada midoobey waxa uu u asteeyey sagaaliyo tobanka bishan agoost inay noqoto maalinta caalamiga ah ee bani'aadnimada iyo howlaha gargaarka waxaana lagu sharfayey labiyo labaatan ka mida shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya oo naftooda ku waayey sanadkii labada kun iyo saddexdii weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelka kanal ee magaalada bakhdaad caasimadda waddanka ciraaq dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray wakiilkii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee ciraaq sergio viera demelo iyo toddoba dumara halista ay joogtada u wajahaan dadka gargaarka ka shaqeeya ayaa si weyn u muuqatay sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii markii weeraro waaweyn oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay ay gallaafteen nolosha boqol kow iyo soddon qof oo gargaarka ka shaqaynayey boqol iyo afar iyo afartan kalena waa lagu dhaawacay laba boqol lix iyo labaatan weerar oo kala duwan sidoo kale waxaa la afduubtay boqol kow iyo soddon shaqaalaha gargaarka ah waxaana meelaha weeraradaani badankooda ay ka dhaceen ay ahaayeen sudaanta koonfureed syriya afghanistan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo aada iyo aad ayaad mahadsan tahay waxaa warbixintaasi noo soo koobayey oo diyaariyey maxamed colaad xasan
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington haatanna magaalada toronto ee dalka canada soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa wada dadaalo iyo wada tashiyo dheeri ah oo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada oo soo noqnoqda hanad cabdulaahi cali oo lix iyo toban sano jir aha ayaa la dilay bilowgii bishan ciidamada booliska ayaana weli wada baaritaano ku saabsan ciddii ka dambeysay dilkiisa wariyaha v o eda uga soo warama caasimad magaalada toronto ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi kadib dilkii allah u naxariistay hanad cabdulaahi cali oo lix iyo toban sano jir soomaali kanadian ahaa ayaa bulshada soomaalida ee ku nool magaaladan toronto waxay bilaabeen inay mar kale su-aalo iska weydiiyaan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka dilalka dhallinyarada hooyooyin qaarkood caruurtooda la dilay ayaa la tashiyo la sameynaya bulshada iyo siyaasiyiinta iyagoo doonaya in lasoo afjaro dilalka waatan ayaan cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada waa hooyooyin isu tegay qaarkood caruur baa ka dhinta ayagaba waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan iska soo nonoqday oo micnaha dhibaatooyin badan u geystay hooyooyin badanaa ka shiro meelo badan bay tageen waxay la kulmeen boliiska jiefkay la kulmeen waa u sheegeen arintooda waxay kaloo rabaan inay xataa fokiska geliyaan caruurta yaryar xataa hadda oo soo gelaysa high schoolka oo meral schoolka dhigto iyagana inay wax u qaban karaan ay fiiriyaan inay ka jeediyaan xagga dhibaatooyinka iyo meeshay ka imaanaysa marka gabdhahan waxa kaloo fiicanay sii sameeyeen waxay tahay waxay tageen xaafadba xaafaday tageen siday gabdhaha xaafadaha degan ay ula hadlaan shirna ula yeeshaan islamarkaana ay dhahaan arrintaana wadnaa ee nagu caawina booliiska magaaladan toronto ayaa sheegay in tan iyo bilowgii sanadkan uu dhacay laba boqol afar iyo afartan toogasho balse tirada dhimashadu ay tahay sagaal iyo toban oo keliya taasoo aada uga yar tirada dhimashada sanadkii hore xilligan oo kale oo ay ahayd soddon dhimasho dowladda ayaa lafteeda wada dadaalo badan taasoo ay ka mid tahay qarashaad iyo barnaamijyo dheeri ah oo lagu bixinayo ciidanka si wax looga qabto dilalka sida uu v o eda u sheegay muuse kuulow oo in muddo ah xog ururin ku sameynayey dilalka dhallinyarada soomaalida dadaaladan waxay ku yimaadeen dhibaatooyin aada u fara badan iyo dilal aada u fara badan markay ka dhaceen magaaladan toronto ama xabada iyo runtii shuutin aada u fara badan waxay yidhahdaan ay ka dhaceen magaalada marka arrintaasitod waxay noqotay in ay runtii saddexda leebal ee dowladda waa gobolka ontario iyo dowladda federaalk iyo magaaladan torontoba inay runtii waxaway fadhi gaara ay qaateen waxaa ka soo baxay in waxawaaye lacago aada u fara badan loo qoondeeyey sidii lagaga hortegi lahaa dhibaatooyinkan faraha batay ee booliska loogu deeqay afar milyan iyo bar extra waxay yidhahdaan oo bajet ah oo runtii lagaga hortagaa dhibaatooyinkan marka waxaa la soo saaray lix isbuuc barnaamij socon doona ee runtii waxaway lagu dabageli doono xabadaha ama qoryaha ama bastuulooyinka waxay yidhahdaan sida ay ku soo galaan magaalada oo waxa ay runtii dabagelayeen ciidamo aan labisnayn ee dharcad ah ayaa magaalada lagu soo daynaya oo bajetkooda iyo qorshahooda iyo waxooda waxawa loo diyaarinaya si ay u ogaadaan bastuulooyinkan faraha badan meesha ay ka soo galaan ee dhallinyarada ay isticmaalaan inkastoo ay socdaan dadaaladan haddana xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga n d p lagana soo doorto xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ee york south weston ayaa xilli sii horreysay u sheegay v o eda in laamaha amniga ay gabeen shaqadooda isagoo xusay in bulshada looga baahan yahay inay kulmaan oo ay ka hadlaan dhibaatooyinkooda dabcan waxa weeyaan shaqadoodii way gabeen waxaan u arkaa in shacabkii xaafadda deganaa ciidankii amniga loogu talagal in shaqadoodii ay gabeen shaqadoodii ay qaban kari waayeen taasna waxa ay doonaynaa marka inaan inaan dadka meesha sarsare ee madaxda ahna inaan shar la galo hadday noqon lahayd chief of policeka hadday noqon lahayd duqa magaalada sidii dadkan maaragtay xitaa carruurta laftigooda programyo xaafadooda xitaa kuma ay haystaan dhibaatooyinka baaxadooduna aad iyo aad ayay maaragtay u ballaaran yihiin waxaan samayn karna waxa weeyaan in aynu abuurno hooyooyinka aabbayaasha dhallinyarada xaafadda degan inaan u abuurno inay noqdaan iyagu hogaamiyayaashii isu hadli lahaa magacooda iyo maaragtay danahooda iyo inay maaragtay shirar joogto ah ay xaafadda ku qabsadaan oo ay kulmaan oo dhibaatadooda ay ka hadlaan walow sanadkii tegey ee labada kun siddeed iyo tobankii magaaladan toronto ay jabisay rikoodh dhanka dilalka ah tobannaan sano kadib haddana soomaalidu waxay u ahayd sanadkaasi kii ugu yaraa marka loo eego sanooyinkii kasii horreeyey taasoo dad badan ay rumaysan yihiin inay ku timid wacyigelin iyo dadaallo ay sameeyeen soomaalida magaaladan xuseen urxaaji v o a toronto
mas-uuliyiinta dalka cameroon ayaa raashin lacaga iyo qalab kaleba u qaybiyey maleeshiyo kula dagaalamaya xadka waqooyi ee dalkaasi uu la leeyahay waddanka nigeria boko xaram maleeshiyadan ayaa difaacaya meelo milatariga ay ka baxeen oo dalkaasi ka mid a moki edwid kindezi ayaa warkan ka soo diray magaalada waqooyiga dalkaasi cameroon ku taala ee kowseri ibraahim xasan daanduro stuudiya igu heliya ayaa inoo soo koobaya
xuseen abu waa xoolo dhaqda labaatan jira wuxuuna weli ka cabanayaa xanuun ka haya caloosha iyo wejiga kadib markii uu ku dhacay webiga isagoo ka cararayay kana dhuumanayay weerar ay soo qaaday maleeshiyada boko xaraam saddexdii bishan agost abuu wuxuu sheegay in isagii aabbihii ay qayb ka ahaayeen koox maleeshiya ah oo howlo ilaalaha uga jirtay magaalada kuseeri maalintaasi waxaana aabbihiis iyo afar kale lagu dilay weerarka
abuu wuxuu sheegay in haddii uu aabbihii noolaan lahaa inuu awoodi lahaa inuu xaqiijiyo in walaalihiis yaryar ay helaan waxbarasho cunto iyo dhar wuxuu kaloo uu heli lahaa inuu daryeelo caafimaadkiisa oo liitay iyo inuu sidoo kale daryeelo hooyadii wuxuu abuu sheegay inuu doonayo in gobolka uu caawinaad u fidiyo dowladda ayaa u muuqata mid wax maqlaysa waxaana maamulka uu u fidiyey magaalada kuseeri cunto qiimaheedu uu dhan yahay nus milyan dollar iyo lacag aan la carrabaabin iyadoo ballan qaaday in maleeshiyaadka gudaha ee meelaha kalena ay siinayaan hal milyan oo dollar maleeshiyaadka ayaa daafacaya meelaha milatarigu ay ka baxeen waxaana loo maleeyaa inay la dagaalamaan guun u goostada ku sugan dhulka kameruun ee looga hadlo af ingiriiska saraakiisha ayaa sheegay in kooxaha isdifaaca looga baahan yahay inay la dagaalamaan kuwa ka soo tallaabaya xadka ee ku dhex dhuumanaya bulshada sanooyin badan kadib oo ciidamada nigeria cameruun iyo jaad ay la dagaalamayaan kooxda boko xaraam ayaa waxaa kooxdu ay lumisay badi awooddeedii ciidan laakiin ay weli weeraro ku hayso waqooyiga cameruun iyaga oo adeegsanaya baangado mindiyo dhaadheer iyo qoryo lagu farsameeyey gudaha waxaana ay dileen saddex meelood oo laba maleeshiyaadka deegaanka iyo dad rayada wax ka yar bil guddoomiyaha gobolka fog ee waqooyiga cameruun majiyaaya bakari ayaa waxa uu sheegay in argagixisada ay hadda beegsanayaan maleeshiyaadka gudaha waayo waxay caqabad ku noqdeen buu leeyahay howlgalladoodii yaryaraa sida gubadda suuqyada iyo dugsiyada
wuxuu sheegay in madaxweynaha cameruun paul biya uu u soo diray inuu dhiirogeliyo cid kasta oo xubin ka ah kooxaha maleeshiyaadka ah deegaanka oo dayacay beerahooda xoolihii ay dhaqanayeen iyo ganacsigoodii si ay u adkeeyaan iskaashigooda ciidamada si kameruun looga difaaco argagixisada isagoo intaasi ku daray in kuwa hawshaasi ku dhintay weligood qaranku xusuusnaan doono sida ay naftooda ugu hureen
aliyu seni oo ah afhayeenka maleeshiyaadka kuseeri ayaa wuxuu sheegay in wuxuu ku dhiirigeliyey in ay shaqeeyaan ay tahay dugsiyadii sanooyin dhowra xirraa in hadda ay isu diyaarinayaan in la furo saddexda bisha sebtembar ee soo socota dowladda cameruun ayaa waxay ka digtay in kooxda boko xaraam ay qorsheynayso weeraro kale oo laga yaabo inay saameeyaan ardayda iyo macallimiinta dugsiyada warbixintii edward kendazeki uu ka soo diray magaalada kowseri ee dalka cameruun ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobayay
dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ayaa si weyn u xiiseeya ciyaaraha qalaamo rogodka iyo ligdanta sida uu sheegayo guddoomiyaha xiriirka ciyaarahaasi ee somalilan warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena khadar maxamed cakule dhallinyarada reer somalilan ayaa aad u xiiseeya ciyaaraha qalamorogodka legdinta iyo biitida ee kala duwan iyada oo mararka xusaska qaarkood la soo maro ee ay dhallinyaradaasi ciyaarayaanna ay dadku aad ugu soo ururaan ama ugu bogaan gudoomiyaha xidhiirka ciyaaraha qalamarogodka iyo legdinta somalilan cabdiraxiin sheekh cali oo warramay idaacadda v o a ayaa ugu horrayn sharaxaad ka bixiyey bismillaah wallaahi haddaad aragto xaflad la dhigayo xataa anigu waxaan imika garanaya tii ugu dambeysay laba iyo tobankii duhurnimo cadceed kuleel ayay dadku joogeen garoonka si u daawadaan heer weliba boosashinadii boosooska ay fadhiisanayin bay xataa sii kala qabsadeen waana la sugayey anigu waxaan heer gaarayay marka kowda duhurnimo inaan soo qadimo aan idhaahdo waa la soo socda jooga marka ummaddan bulshada reer somalilan aad bay ugu xiseeyaan aad baana imika imika tietankii ugu dambeeyey waxaan ku qabtay garoonka bibsiga midna waxaan ku qabtay garoonka timcadde ilaa al-aanka waxaa la yidhahdo goormaad qabanaysaa garoonka tartankana goormaad qabanaysaa la yidhaha marka bulshada reer somalilan waxay u baahan yihiin mul walba in loo soo bandhiga u baahan yihiin hase ahaatee annaga xaggaygii bay awooddoydii ka yarlii marka waxaan imika raadinaynaa saanu joogto uga dhig lahayn horta xidhiirka waxaa magacaabay wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha injineer yuusuf boos ayaa i magacaabay run ahaatiina wasiirkaasina aad buu i gacan qabtay xidhiirkan aan imka aan sameynay jabuuti iyo kan aan jijigaan sameynay isaga ay gacan qabtay trainingan badan aan sameynay way howl howl galay madaxdan aan soo codsamay waddanka somalilan yimid isaga ay gacan qabtay laakiin massajkan diraya waxa weeye madaxweynaha somalilan qaranka waxaan fariin ka gaarsiinaya oo aan leeyahay uun xidhiirka cusubbaa somalilan maanta ku soo kordhay waayo maanta hal arday oo calanka somalilan xidha waa hal arday hadda oo maanta tartan ku soo gala jabuuti ama sbain ama waddan imaaraadka ku soo gala tartan ayaa magaca somalilan qaadan kara madaxweynahan waxaan leeyahay xidhiirkii ugu tallaabsaday meelo badan buu maray waa la socotaa aad baa la socotaa waxaan doonaynaa wax xaq iyo munaasab aan ku lahayn in bal madaxweyne aad noo soo mariso wasaaraddeena waa gartay xagga legdanka fikir badan dadku kama haystaan maxaad u tilmaami lahayd
runtii legdanka waa su-aalo wanaagsan ciyaarta legdanka maalmo badan baan soo bandhigay dad badan baan ka dhaadhiciyey dadka qaar baa waxay igu idhahdeen inuu legdankan aad sheegayso miyaanu hayn legdankii aanu miyiga ku ciyaari jirnay bay idhahdeen ma legdankii miyigaan ku ciyaari jirnay baad soo casar garaysa may baan ku maha aragtay maha run ahaantiina waa su-aal wanaagsan ee dadka inay fahmaan baan doonaya laakiin maha baan kudhi waa ciyaaro kole technical lahe baan kudhi waa ciyaaro xirfad ah oo technical laysan oo ilaa labaatan technical ilaa soddon technical leh oo farsamo ah oo ardaygaasi ama qofka ciyaaraya maanta uu ku ciyaari karo yacni indhaha bulshada daawanaysana maanta xataa uu aad u soo jeedan karo oo ay ka heli karaan marka labaatan kaa farsamo ama nooc ee legdankeed samaynayso taa miyigu miynayna ku jirayn may qabqab ka jirta midmid baa ku jirta oo run mi reer miyu waa cilmi midhan reer miyu runtii runta haddaan sheego waa cilmi midhan qaybo badanoo technicaala oo sameeyeen baan xataa ku arkay maalin dhaweyd runtaan jeclay laakiin se baxday ma jirto hab qayb waxaa jirta la yidhaahdo goosheyga la yidhahdo qayb tugaanka faydli la yidhahdo ayaa jira oo laakiin tabtii iyagu ay isticmaali jireen isticmaalaan laakiin magacii ay u bixin lahayeen baa ka dhiman
waryaheena qadar maxamed cakule ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada hargeysa dhegeystayaal heestaasi ama muusigaasi dhegeyna ku soo dhacayaana waa codkii baxsanaa fanaanka axmed naaji sacad iyo heestii canabey iyada ayaannu idinkaga tegaynaa idaacaddeena aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigoo maxamed alla xasana farsamada iyo xagga soo saarista waxaa inoo hayay bashiir abikar inta aan dhammaan hawada ku kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adnayga aragti